kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o eda ee magaalada tan london toddobaadkan waxaan barnaamijka uga hadlaynaa dhibaatada ka dhex aloosan ganacsatada waaweyn iyo kuwa waratada ah ee ka jira xaafadda islii ee magaalada nairobi suuqaas oo ka mida suuqyada ugu waaweyn ee ku yaala bariga afrika barnaamijka waxaa marti ku ah cabdi cumar axmed oo ka mida guddiga ganacsatada suuqa islii islamarkaana ah isuduwaha guddigaas kusoo dhowo barnaamijka cabdi mahadsantahay ridwan aan ku bilaabe dhibaatadan xaggey salka ku haysaa haddii aad sharaxdo bismillahi raxmaan raxiim ridwan aad iyo aad baa u mahadsan tahay barnaamijkan aada igu soo dhaweysay ama aad igu marti qaatay barnaamijkan wuxuu ku salaysan yahay suuqa saad u sheegtaba suuqa isli waa suuqa ugu weyn ee bariga africa ee ee africa gudaheeda taasna ganacsigan oo muddo soo jiray dhowr iyo toban sano darteed ayuu weynaaday oo weynankaas waa kasoo shaqeyn shacabka meesha maalka gashada ay ka shaqeeyeen ayuu suuqu horumarkaas iyo magaca uu ku yeeshay marka saa ula socotaba maalinkii arbacadii ayaa suuqa la xiray oo guddiga annagoo guddiga ganacsatada islii aanu ka hadalnay idaacadaha waddanka kenya iyo bareska waddanka kenya jooga ee ama kuwa dibadaha ama kuwa daakhiliga ah waanu wacnay oonu wargelinay aanu u sheegnay sababta aanu u xirnayna halkaas baanu ka caddaynay oo dadweynaha aanu markaanu u sharaxaynay ayaa kadib waxaanu u tagnay dowlada hoose oona cabashadii u gudbinay oo uu kamid yahay governaha magaalada nairobi cabashadnadii way dhegeysteen wayna ogolaadeen waxayna noo qoreen inuu cabashadaas ay mid sax tahay oo jirto oo iyagoo arkeen oo waxa aanu sheegaynana uunu wax saxa yahay waanuna waxbaanuna ka qaban doonaa ayay markaas noo ballan qaadeen waa gartay waxyaabaha aad ka cabanaysaan marka maxaa ka mid ah waxyaabahan ka cabanan waxaa kamid a jidkaba jidku inuu ka xiran yahay suuqa jid weyn baa dhex mara suuqa oo la dhaho first avenue oo magaalada oo suuqa weyn dhex mara suuqa islii dhex mara jidkaas waa jid wuu xiran yahay waxaana xiray dad ganacsato ah ama warato dadku say u yaqaanaan laakiin sharciga waratadu iyo iyo say u dhaqmayaan waa kala labo warato sida loo yaqaano waxa weeye dad waxyaalo iibiya oo waxyaalahana la guura oo kolba meel la istaaga laakiin aan meel mucayana dhiganin oo saa u dul wareego oo dadka kolba dadka soconaya ama dadka wax iibsanaya waxay iibinayaan iyaguna kasii iibiya ayaa warato layahay la dhahaa haddii la fiiriyo afka ingiriiska ama afka soomaaliga labadaba haddii lasu fiiriyo warato waa noocaas wa gartay laakiin dadkan waa dad dukaamo ama suuqa moolasha waaweyn ee saad sida loo garanayo islii dadkii yaqaana dadkii maada garanaya waa waa suuqada dukaamo waaweyn oo kusii jeeda laamiga oo laamiga qarqarkeeda ku yaalaa marka dadkan waxay sameeyeen dukaamadii ayay waxay ka hor samaysteen dhismooyin yaryar oo ka samaysan alwaaxyo wa gartay markaa ay ku dul iibiyaan alaabtooda marka waa marka ilaa goorma ilaa goorma ayay markaa bilaabeen dabcan dadkanaa sheegtay ee waratada ah inay dukaamada hortooda dhigtaan ganacsiga ma wax cusub baa mise wax soo jiray sanadihii ugu dambeeyey
ridwan sanadihii ugu dambeeyey way jireen laakiin waxayna bilaabeen jidkan horta haddaad saad ula socotid jidka aan hadda ka hadlayno first avenue la dhaho waa jid waxaa la dhisay dhowr sano ka hor muddo dhowr sano unbuu dhisan yahay hadda laba sanoba kama badnaan umalaynaya labadaas sano marka nimankan markii jidka la dhisaya ayay jidka ku dulisan jireen markii jidkii la dhamaystirayna annagu waxaanu sugaynay dowladdu inay dadka waratada ah meelo u raadiso oo suuqa saa ku banayso marka dawladdii shaqadeedii mayna qabanin dadkii waxba lagama qaadin dhowr jeer bay waxyaalaha waxbaan qaadqaadeen intay dheheen laakiin wax rasmi ana mayna samaynin marka dadkii meeshii waxay ka dhigteen suuq mucayin ah oo guurta oo dadkii hordhigta ay ka dhigteen marka arrintan waa arrin suuqii lagu xireeyo ganacsi yaryar oon sharciyeysnayn ayaa dukaamadii sharciyeysnaa lagu xireeya waayahay waxaad ii sheegtay in dowladda hoose iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya aad la kulanteen oo arrimahan aad kala hadasheen tan hadda aad ka dhawaajisay ee ah in meel gaara loo sameeyo dadka waratada ah ama ganacsatada waratada ah ma ku soo darteen waxyaabaha aad kala hadasheen madaxda dalkaas ha waanu ku soo darnay markaanu hadda la hadlaynay governaha magaalada nairobi magaalada dowladda hoose oo dadkani ama anagu xataa laftanoo aan hoos imaanayno oo ana xukuma waxaanu ka codsanay dadkan in meel loo raadiyo dowladdu iyadaa iyaga iyaga waddanka mas-uulka ah ayagaa garanaya dhulkay dowladdu leeyahay ee bannaan iyo dhulka kaba ayagaa garanaya laakiin inay meel u iibiyaan midda kale oonu ka dhawaajinay oon haddana sheegaya waxa weeye dadkani dad faa-isli ahaan jiray oo ganacsada lagu dhex jiri jirtay kulligeed ma aha waa dad kolkii hore laga soo buriyey meelahan kale sida magaalada downtownka ay ku iibsan jireen waa laga soo buriyey waxaa kaloo ku iibsan jireen meelaha xaafad noo dhowow la dhongaara waa laga soo buriyey dadkani waa dadkii dowladda hoose ay ka soo burisay meelaha ay ku iibsan jireen marka waxay imaadeen islii waanu u sheegnay marka waxaan dhalan dadkan dad xataa aan isqaadi karna ma aha waa dad naga badan waratada ama ganacsatada islii awal hore waa dad ilaa laba boqol bay ahaan jireen waa dad la garanayo magacaantoodana waa la hayaa dad oo xataa nagu dhex noolaan karo oo meelo luuqluuqa loo raadin karo weeye laakiin ilaa dhowr iyo toban kun ama toban kun oo qof oo la garanaya meesha ka yimaadeen oo suuqa isku soo kubooriyay oo saa usoo buuxiyay dad marka la kontrooli kara ma aha marka ma waxaad leedahay ganacsatadan yaryar waxay curyaamiyeen ganacsigii guud ee dukaamada markii ay hor fadhiisteen waa sax taasaa sax ah waana rasmi waxaanu ka doodaynana waa qodobkaas ganacsigii weynaa ayaanu aragnaa in la burburinayo wixii ay dadkan dukaamadu ku iibsanayeen dukaan banaanka lagu iibinaya oo beec ka ka hooseeya beeca dukaamada lagu iibinaya marka dukaamada sidaasaa korinda dabcan surwaalkii banaanka ka helo uu iibsan lahaa hadduu hortiisa ka helo gudaha ma sii gelayo shaki kuma jiro in mararka qaarkood aad dowladda hoose la xiriiri kartaan ama dowladda aad kala hadashaan dhibaatadeedan haysa laakiin dadkan maadaama ay yihiin dad laftirkooda raadinaya nolol ma isku daydeen inaad iyaga la hadashaan oo xataa aad ka fakartaan haddii ganacsigooda meel kale loo wareejin karo iyo haddii siyaabo kale loo xallin karo waxyaabaha aad hadda isku haysataan
xaafadda waxaa laga soo baxay waxaanu leenahay xaafadda ay suuqu ka tirsan yahay representative oo ama ama xildhibaan hoose oo laga soo darto dowladda hoose oo ayaa lagu leeyahay xildhibaankaas bay u tegeen xildhibaankaasna wuxuu ku waxay ku dhaheen dadkii hore baanu nahay oo oo oo meesha ku ganacsan jiray suuqaqii hore ee awl hore ku jiri jiray ayaanu nahay marka wuxuu yidhi waxaa laga codsaday inay soo diiwaan geliyaan oo dadka rasmiga ah ee labada boqol ay sheegayaan haddii ay gooni isu soo diiwaan gelin lahaayeen markaas meelo mucayin ah anagoo anagoo kaashanayna xildhibaankaas ama xildhibaanka xafadda laga soo dirto deegaanka ee ayaanu weydiisan lahayn laakiin taas ma hayno waa dad kumaan kun oon oo oo oo mee oo tiro dhaaf ah oon suuqa ka mid ahayn oo laakiin suuqiisaa ku xireeya marka ilaa oo horta kala dambeyn la helo sharci dowladda hoose ay sharci keento oo kala dambeyn ah suuqani saa kuma sii soconaya ganacsiga islina sidan sax kuma aha mana ku socon doono marka waa yahay waana laazim soo dhex gasho waa ina kala saarto waa gartay dabcan suuqan waxaa lagu tilmaamaa soddon iyo shan ama ilaa soddon in canshuurta dowladda ay ka hesho ma noo sheegi kartaa waxyaabaha khasaare ahaan ku dhici kara suuqa islii maalin kasta oo la xiro haddii aad haysaan waxa ku burburi kara dhaqaale ahaan hadlayno waa moolal ilaa konton iyo laba mool weeye oo kii u dambeeyey maalin dhaweyta la furay inkastoo isaga laftiisaba dadkan hadda aanu ka cabanayna ee ganacsatadu ay suuqii jajabiyeen oo markii la suuqa waa la furi layidhi ee ka hortaga ay inay isku ay dhagax ku wejajabiyeen oo muraadihii oo dhan dhulka soo dhigoona meeshaa khasaaro weyn oo ka dhacay konton iyo labadan mool ama shopping mool waxa loo yaqaano waa waa cadad dhan ganacsi waxay ku fadhiyaan ilaa boqol bilyan oo kenya shilling ah boqol bilyan waaye haddii ganacsiga la fiiriyo ay ka kooban yihiin boqolkaa bilyan maalinkii haddii laisku daro waxay soo saarayaan ama transactionka lacagaha isweydaarsiga ama ganacsiga sugale iyo alaabhooda haddii la qiimeeyo waa dhaqaalo dhan ilaa hal bilyan bishii maalinkii marka dhowr boqol oo milyan oo kenya shilling ayaga maalinkiiba meesha ku khasaaraya suuqa haddii la fiiriyo bishiina waa wax balaayiin ka sokaysa weeye xataa milyan ma aha
waayahay marka muxuu yahay xalka seed u aragtaan in marka arrimahan lagu xallin karo iyadoo aanay awood loo sheegan dadkaas waratada ah oo aan la burburin waxyaabaha ay maaragta irsaqa ka raadinayaan muxuu yahay xalka aad isleedihiin waa lagu dhammayn karaa arrintan iyo mushkiladan taagan horta horta ma aha meel ma taalo su-aal ama dad lagu tumanaya ama dad xaqooda meesha lagu burburiyo horta ma jiraan meeshan waxaa weeye ganacsi ganacsigana shuruuduu leeyahay shuruudahaas dowladdu waa inay dadka ganacsadaha siiso ay sida ay ula dhaqmayso ganacsadadan yaryar aynu ka aynu ka aynu ka cabanayno kuwa townka loo ogolyahay magaalada ma aha kuwa xaafadaha kalena loo ogolyahayna ma aha marka sharcigai xaafadaha kale u diiday dukaamada kale hortooda inay kiibsadaan kaa mid lamid ahom ay uga baaheen dawladdu inay ku ku ku ay kula dhaqanto ee ganacsatada nisle marka annagu sharciga dawladda ubaanu leen ubaanu leenahay sharciga waa inaad fulisaan nin kastana xaqiisa la siiyo ninkan hadduu meel suuq gooniya loogu talagalay dawladdaa looga baahan yahay suuqooda inay geysaan laakiin ma aha nin dukaan degstay ama dukaan uu furan yahay dukaan sharciysan oo dawladda canshuur u bixiya oo dawladda hoose siiya lacagtan pamitka ama license figa bixiya oo maalin kastana laga qaado lacago oo dawladda hoose lacaga ka qaado markaas in sharcigiisa lagu dunto oo qof kale oon waxaas intaa in la emegeeda bixinin hortiisa wax ku ganacsaduhu dumiye arrintaas waa arrin sharciga ka hor imaanaysa iyo ganacsiga markaa meesha jiraba ka hor imaanaysa anagu dawladda waxaan ka codsanaynaa un inay sharcigeeda marsiiso ay kula dhaqanto sharciga waddanka meelaha kale ka jiro oo kalena inuu ka jiro islii waxay ka tirsantahay xaafadda kenya weeye ma aha waddan kale ma aha sharciga islii haddaan dhinaca kale u gudubno muddaba waxay ahayd goob dadka soomaalidu ay ku ganacsadaan soomaalidu ay ku badan yihiin mararka qaarkood lagu tilmaamay inay tahay muqdishadii yarayd waxaana muddo ka jiray burbur dhinaca waddooyinka inkastoo muddooyinkii dambena waddooyinka qaarkood la dayac tiray laakiin haddana nadaafad darro iyo amni ayaa dadka qaarkii ay sheegayaan in suuqa uu ka jiro maxaa nooga sheegi kartaa arrimahaas
waa sax saab u sheegtay amni darro way ka jirtaa baryahan amni darradana waxyaalaha waxaa ka mid ah suuqii oo dad dukaanleydii la garanay mooyaane dad kale waa suuq suuq kale laga dhex dhisay marka amni darro qasab bay imaanaysaa baabuurta meel ay usoo maraan ma laha xataa haddaad askari wacdid markaa meesha wax fal ar far dembi uu ka dhaco ood askar wacdid askar xataa meeshday meeshay kusoo gaadaan way adag tahay maxaa yeelay waxaa xidhay baabuur oo basaska ah iyo dadkii kale oo waratada isku sheegaya oo magacaas inkastoo inaan warata saxa ayn ahayn dadkaas ayaa labadii jidkii xidhay marka amni darradu way ka jirtaa oo dadkii baa isku dhex dhuumanaya oo lama kala oga askarta meesha timaada ma kala garanayso ninkii dukaanka ku jiray kan dukaanka ku wax ku hor iibsanaya iyo ku kale oo xamaali iyo wax isku sheega oo banaanka taagan lama kala garanayo marka ilaa oo sharciga dawladdu meesha ay marsiiso xaafadda amni darradu way ka dhacaysaa tuugada waa kusoo dhex dhuumanaysa oo markay fal meesha kadadaan si si dhib yar uga baxsanaya waayahay dhinaca nadaafadda dhinaca nadaafadda nadaafadda sidii hore hadda xaafadda way dhaantaa dhowr jeer baanu dawladda la kulanay kuwa nadaafadda environmentga ku ku shaqa leh oo iyaguna balanbe xataa maalinka dhaweysa waay way joogeen wayna dhaheen baabuur badan baan usoo dirina iminka isli oo aanu rajeynayno inaanu wixii hore wax ka bedelayno wax way yar bedelin laakiin mayna dhamaystirin dhamaystirkiina anagu qayb inaan ka qaadanayno waan u sheegnay xalaal waxay nooga baahanyihin inaan la garab taaganahay inay dad soo diraan inaan anaguna shaqaale kale ku darino oo qashin kala qaado oo ayaga la shaqeeyana inaan samaynayno yaan ugu ballan qaadnay arrintaa qashinkana meel baanu saari doonaa insha allah laakiin muhiimadda kale waxaa weeye in horta sharcigii guud la dhamaystiro ay dawladdu shaqadeeda qabato kadib ayaanu ganacsiga si fiican u furina aanu noo shaqaysan karnaa laakiin iminka siday tahay waa waa arrin aan socon karin waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay barnaamijka aad igala qayb gashay intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii martida waxaana toddobaadkan aan ku waraysanayay cumar axmed nuux oo ka mida guddiga ganacsatada soomaalida ee xaafadda islii islamarkaana ah isuduwaha guddigaas inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajo idinleh sidaa iyo nabadgelyo